بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والإسراف waxaan kusoo dhex jirnay cuyuub alqaafiya waxaan ka soo baxnay cuyuubtii aliitaa iyo altadmiin iyo aliqwaa hadda meesha waxau nagu baraya intii hartay ayaan arki doonaa musanifka walisraafu israaf waxaa la yidhaahdaa bisaad la akhriyo ikhtilaafu almajra bifatxin wagayrihi xarafka almajra ee waxaan u jeedaa xarakada almajra la yidhaahdo oo xarakatu rawiya ah oo fatxa iyo keyrkeed isku khilaafto fatxa iyo waxaan fatxa ahayn yacni fatxa markuu noqdo wixii fatxa ka soo haray waa imaa inuu kasro noqdo ima damo noqdo soo ma labadaas mid wey fa maca dammi markay fatxadii ay damo la jirto oo saa ay isku khilaafeen ka qowlihi wey shaacirka hadalkiisii uu yidhi wey araytaka in manacta kalaama yaxya atamnacunii calaa yaxya albukaa'a fa fii tarfii calaa yaxya suhaadun wa fii qalbii calaa yaxya albalaa'u hadalkaas ayuu yidhi yacni maaragtay shaacirka hadalkaas ayuu yidhi wuxuu yidhi araytaka yacni akhbirnii wey ii warran in manacta haddii aad reebtay ood iga reebtay kalaama yaxya yaxya ninka la yidhaahda hadalkiisa aan la hadla haddaa iga reebtay atamnacunii ma i reebi albukaa'a oohin miyaad iga reebaysa calaa yaxya yaxya markuu dhinta anuu ooyo fa fii tarfii aniga ishayda waxaa ku sugan suhaadun soo jeed oo hurdo la'aan ah calaa yaxya yaxye oo aan maaragtay murugadiisa aan u murugoonayaba cawadii o dhan baan la seexan waaye wa fii qalbii qalbigaygana albalaa'u baa ku sugan balo calaa yaxyaa bay ugu sugan tahay marka maxal shaahidkeenna waxaa waye albukaa'a iyo albalaa'u xarafka rawiga waa hamsada wey majrahana waa fatxada oo albukaa'a saaran fatxihii waa almajra oo iskhilaafayoo hadda wuxuu noqday damuu noqdo albalaa'u baa fuushay hamsada dambana marka ikhtilaafkaas alisraafa la yidhaahdaa waa min cuyuubi alqaafiya wey والفتح مع الكسر هذا يعني فمع فمع الضم بكير يعني وحو الفتح مع الضم سماين هذا وحوي الفتح مع الكسر فتحه او كسره هوس دغي او لجوغو كقوله هو او يري الم ترني رددت على ابن ليلى منيحته فعجلت الاداء وقلت لشاته لما اتتنا رماك الله من شاة بدائي هذا abyaaddan labada beydoo hore iyo kuwaan dambe iyo buxuurta ay yihiin ma naqaanaa waa firway saas wey wuxuu yidhi shaacirka alam taranii may og tahay oo ma ka warqabtaa radadtu inaan celiyey cala bni leyla ninka ina leyla la yidhaahdo maniixatahu yacni maalkiisii inaan ku celiyey maal yacni waxaa waaye rida ama xoolaha neefka ah oo inta lagu lagu siiyo aan siisma dhaba ahayn marka ay caanaha leedahay lagu yidhaahdo caanahaas intay leedahay isticmaal markii uu dhammaadana oo ay gurtana ii soo celi maniixat maniixa ayaa la yidhaahdaa marka xoolaha loo isticmaala marka yacni tii ou maal iisoo ridii ou ii keenay oo inaan maasho darteed caanaha aan ka isticmaalo inaan u celiyey ma og tahay buu yidhi oo weliba facajaltu aan dedejiyey aladaa'a yacni alradda inaan dedejiyey celintii degdeg inaan ugu celiyey markiiba markaasna waqultu aan idhi lishaatihi ridii ow i siiyey oo maniixada ahayd uu soo maal i yidhi aan ku idhi ridii baan ku odhanayaa lama atatnaa markay noo timid ramaakillaahu allaha kugu gano bidaa'in cudur allaha kugu gano min shaatin ri ahaan waa iska tamyiiz min shaatin taas weeyaan yacnii ri ahaan ilaahay cudur ha kugu gano aan idhi waktigaas ma og tahay buu leeyahay ibnu leyla aan sidaa u galay yacni waxa weeye waxay leeyihiin mannigiibuu ka badji ribuu siiyoo yidhi soo maal markaasuu maalin walba markuu arko wuxuu leeyahay sotaan anigi ninkii ridi ku siiyaan ahay oo mannigii markuu ka badjabaan u celiyuu leeyahy degdeg ugu celiyoon idhi weliba habaar ugu darayo ramaaka illaahu min shaatin bidaa'inaan inuu yidhi marka hadalkaasaan u celiyuu leeyahay ama rida way jirarneeday leeyihiinoo waa caano saasa ma lahayno marka saasuu u celiyey labadaba way noqonaysaa hadda maxal shaahidkeenna waxa waye alada'a hamsadaas fatxada saaran waa rawigii oo almajra ah waa fatxa wey bidaa'in marka yani hamsada dambana kasraa saaran oo almajraa ah marka wuxuu isku khilaafay xarakat almajra ayaa hadda waxay isku khilaaftay fatxa iyo iyo kasro maadaama tii horena fatxa iyo damo ay isku khilaaftay marka tanoo kaleeto waa min cuyuubi alkaafiya alisraaf ayaana la yidhaahdaa weeyaan marka waa kii afraad soo maaha alisraaf waa kii afraad baan u malaynahaya maxaa yeelay aliitaa baa kow ahaa altadmiin baa laba ahaa aliqwaa baa saddexa alisraaf afar weeyaan kan shanaad waxa weeye walikfaau weeyaan alikfaa baa la yidhaahdaa ikfaana waa maxay ikhtilaafu alrawiyi bixuruufin mutaqaaribati almakhaariji rawigii laftiisii oo beydka xarafkii loo nisbaynayay ayaa waxay isku khilaafayaan labadii beyd ayaa aakhirkooda xarafkii rawiga ahaa ayaan isku makhraj ahayn laba makhraj bay kala yeelanayaan laakiin labada makhraj baa waxay yihiin makhaarij oo isku dhow oo aan aada u kala fogeyn ayay noqonayaan marka waxaa la yidhaahdaa buu leeyahay alikfaa ayaa la odhanayaa weeyaan ka qowlihi shaacirkii hadalkiisii ou yidhi weeyaan banaatu witaa'in calaa khaddi leyl laa yashtakay laa yashtakiyan camalan ma anqayn adiga waa baxr baxru sariic oo mashtuur ah wey hadda tan hadday kitaabada tahay waxaa fiicnayd inuu isgarab dhigo oo uusan sidii hal beydoo kale uusan iskugu daba qabanin inuu markuu beydkan qoro kan kalena oo gadaal dhigo si laba beyd oo mashtuura loo ogaado inay yihiin laba beyd mashtuurkood inay yihiin marka wuxuu leeyahay banaatu witaa'in farda ayuu ammaanayaa yacni kuwo joogsasho badan iyo istaag badan gabdhahood weeye calaa khaddi alleyli calaa tariiqi alleyli habeenka waddadiisa kuwa ku istaag badan weeyaan fardahaasi yacni guuraha habeenkii o dhan bay socdaan waa socodkooda aad u badan yahi ujeeda laa yashtakiyan ma sheegtaan oo ma sheegtaan sheegan maayaan oo sheegan maayaan ma ujeedaa ma sheeganayaan camalan shaqo maa anqayna inta ay cayilan yihiin yacni inta ay cayilan yihiin oo xoogga leeyihiin shaqo la qabtaahi kuwa u taag darraynaya oo ka sheeganaya ma aha yacni shaqo kastay qaban karaan ujeeda saasuu ujeeda marka labadan waa mashtuur sariic waa laba shay isdaba yaallo shatrina marka la yidhaha beydka waa mashtuur la yidhahdo waxaan soo baranay nis inuu maqan yahay marka beydka hore oo mashtuurka ahi laam ayaa u dambeeyo oo alleyli laamkaasaa u dambeeyo kan kalena nuuna u dambeeyo soo ma jeedid marka labada makhraj oo maaragtay makhrajulaam iyo makhraj unnuun waa laba makhrajay kala leeyihiin makhaarij alxuruufka laakiin waa isku dhow yihiinoo midna laamkoo kale waxaa weeye ra'sa xaafat allisaan yacni carabka maaragtay meeshiisa foodiisa iyo waxa qaabilo oo maaragtay xanaga ah alaclaa meesha maaragtay dhana xanaga kore ayaa laga maaragtay makhrajkiisa uu yahay weeyaan oo weliba ciridka xaggiisa soo xigo baa laga akhrinaya baynamaa makhraju nuunka isaguna ou yahay tarafu lisaan iyo waxa isagana maaragtay ciridka dhinaciisa xigo oo kale nuun oo dhinac la raacinayo marka annuunu an oo kale iyo al markaad tidhaahdo waa isku makhraj dhow yihiin laakiin waa laba laba makhraj oo isku makhraj ma ah kaasoo kaleetana waxaa la odhanayaa buu le alikfaa markay maaragtay laba xaraf oo maaragtay ay u dambayso abyaadda labada beyd oo maaragtay ee ah mutaqaaribat almakhaarij ah waa min cuyuubi alkaafiya u ka mid yahay alikfaa baana la yidhaahdaa كاللحاد وحوي الإجازة والإجازة إجازة أيا لير هذا إجازة وحوي اختلافه روي اسخلاف كيسي بحروف متباعدة المخارج وكي هر عكسي سوي حروف أنا اسكو مخرج دوين أو مخارج سودو كلا فوقتهي إن اسكو خلافان بلير هذا كقول شاعرك أو يروي ألا هل ترى إن لم تكن أم مالك بملك يدي إن الكفاء قليل رأى من خليليه جفاء وغلظة إذا قام يبتاع القلوص ذميم أما الدميم لبضب والآخرية بالذال والدال وحير ألا هل ترى ألا هوي هل ترى ما أركتا إن لم تكن أو من رأيينيسا إن لم تكن هديسا أهان أم مالك قبض أم مالك ليراهدو bimilki yadii gacantayda waxay milkisay hanatay haddaysan ahaanin bimacnaa xaaskaygii aysan ahayn ina alkafaa'a yacni filnimada iyo kafaa'ada iyo isku dhigmiddu qaliilun tu yaroo naaqisa inay tahay soo saa ma aragtid buu ku leeyahay gabadha haddaan waayey cidda kaloon guursadaahi kufii ma ahan buu leeyahay maaragtay um maalik ba haddaanan aysan xaaskaygii noqon ra'aa wuu arkay ninkani min khaliilayhi labadiisii saaxiib jafaa'an goysmo ay goynayaan iyo wakhildatan ad adayg ayuu ka arkay labadiisii saaxiib goorma idaa qaama markuu istaago yabtaacu ay yashtari mid gadanaayo isagoo ah alqaluusa halihii maaragtay waxaa la yidhahdaa ashaabaatu min annuuq baa la yidhahdaa marka intaanan kelimad aanan ila geel ma aqaane maxaa la yidhahda qaalmo haa hadda waa khaldami lahaa marka qaalmaha markuu iibsanayo weeyaan markuu qaalmaha iibinayo weeyaan damiimu in la yidhaahdo oo qabiix ahoo xun amase damiimu yani hayr damiimu hayra mamduuxin mid la ammaanay aan ahayn markaas ayaa yacni qaalmo aan la ammaanin ama xun xuna markuu gadanaayo boo labadiisii saaxiib wuxuu ka arkay jifaa'an wakhildatan uu ka arkay weeyaan maxal shaahidka hadda waxa weeye laamka iyo miimka labada makraj isma laha laam gudaha laga qarana miimna xuruufu shafa waa marka maba islaaba laba makrajoo mutabaacid ay kala leeyihiin hadday sidaa isku khilaafaanna waxaa waa min cuyuubi alqaafiya ka mid tahay alijaazaana la yidhaahdaa waayo kan toddobaad waxaa weeye assinaadu sinaad baa la yidhaahdaa sinaad waa maxay ikhtilaafu maa yuraacaa qabla alrawiyi min alxuruufi waalxarakaati sinaadkaasaa qaybsamayo oo ilaa shan u qaybsamayaa uu noo keeni doonaa waxaa la yidhaahdaa sinaadka waxa in la ilaaliyo xarafka rawiga hortiisa in la dhowro maaragtay loo baahan yahay oo ama xuruuf ah ama xarakaad ah in la ilaaliyo taas iskhilaafkeeda ay iskhilaafto labadii bayd ay isku khilaafaan ayaa la yidhaahdaa weeyaan ikhtilaafu maa shay iskhilaafkii wey kala tagsanaantii wey yuraaca la ilaaliyo oo in la dhowro yembaqii an yuraaca in la ilaaliyo ay habboon tahay qabla rawiyi rawiga xarafka rawigaahe qasiidada loo nisbeeyo hortii min alxuruufi xuruufa waalxarakaati xarakaata wa huwa sinaadkaas khamsatun shan wey kan koowaad alawalu kan hore sinaad ridfi baa la yidhaahdaa kan labaadna sinaadu ta'siisaa la yidhaahdaa kan saddexaadna sinaadulishbaac baa la yidhaahdaa kan afraadna sinaadulxadwi baa la yidhaahdaa kan shanaadna sinaadu tawjiih waa xuruuf xarakaadkii aan soo barannay magacyahoodii uun weeyaan wuxuu ku yidhi kan koowaad waxaa la yidhahdaa sinaaduridfi baa la yidhaahdaa wa huwa sinaaduridfigu ridfu axadi albaytayni labada bayd mid ka mid ah in marduuf laga dhigo oo ridfi la geliyo duuna aakhara kan kale aanan la gelinin tusaaluu ku siiye wuxuu ku yidhi ka qowlii shaacirka uu yidhi way idaa kunta fii xaajatin mursilaa faarsil xakiiman walaa tuusihi wain baabu amrin calayka altawaa fashaawir labiiban walaa tacsihi hadalkaasuu yidhi idaa kunta haddaad tahay mursilan mid diraayo axadan qof un mid diraayo haddaad tahay fii xaajatin xaaje mid u diraayo aad tahay haddaad xaaje qof inaa u dirsata rabto oo xaajada ii galtiro ama guur ha noqdo ama tashi kale ama tijaara ha noqdo wax un xaaje haddaa qof dirsanayso fa arsil dir xakiiman nin xakiim oo xigmo badan dirso markaad dirtana walaa tuusihi ha u dardaarmin saas yeel saas yeel saas yeel la dhihin nin xakiimaa dirta dirta faraha ka qaad iska siidaa isagaa ila xakiima wixii garanaayay wain baabu amrin wain iltawaa haddii ou yacni maaragtay khaldamo ou toosnaan waayo ou qasmo ama leexdo baabu amrin amar baabkii irdi hadday amar un hadduu calayka korkaada ku adkaado yacni hadduu arrin kugu adkaato ama dhib aad kala kulanto oo arrintaas aad u baahan tahay makhrij inaad ka hesho fashaawir la tasho labiiba nin caaqil ahoo labiib ahoo saaxibu caqli ah la tasho walaa tacsihi hana caasininoo wuxuu ku faro haddaa mar nin saaxiib caaqila la tashatay markuu amar kugu adkaado oo shiddo uu kugu noqdo ha ku adkaanin ha ku caasinin oo wuxuu ku fara samee weeyaan maxalshaahidkeenna waxaa waa tuusihi iyo tacsihi ilaa hadda qaafiyada tuusihi ta'day ka bilaabataa soo maaha tacsihiina ta'day ka bilaabataa ayib tuusihi rawiga kee weeye hadda waa saadka waaye ilaa ha'dan waa hadii hawl wasligii waaye saadka marka maxaa ka horeeyo xarfumaddin soo maaha xarfumad marka marduufo ma tahay mise maaha kaafiyadan waa marduufa w lanna xarfumad ayaa qabla rawiy ah ridfiga kaasuu ahaa tan dambe ee tacsihi la yidhaahdo ridfi miyaa galay ma ujeedaa ma gelin marka iskhilaafka haddii tan hore marduufo laga dhigo ta dambena aadan marduufo ka dhigin cuyuubbaa ku jirta waa min cuyuub alkaafiya ka mid tahay sinaadu ridfi wax la yidhaahdaana galay weeyaan wa sinaadu tasiisi kan labaad oo sinaadku leeyahay sinaadu tasiisaa la yidhahdaa yacni aliftii alif tasiiska ahayd unbaa gashay weeyaan wuxuu leeyahay ta'siisu axadihimaa labada bayd midkood oo mu'asis noqdo oo tasiiskii alif tasiiska ay gasho duuna alaakhari kan kale sukadiisa kan kale aysan gelin ka qowlii shaacirkii uu yidhi weeye hadalkiisii uu yidhi yaa daara maya taslamii uma slamii fakhindifun haamatu haada alcaalami hadalkaas ayuu yidhi weeyaan yaa daara mayata mayo gabadha la yidhaahda daarteediiyey islamii nabadgal umma intaa dabadeed islamii nabadgal oo bel oo dhan ka badbaad fa khindifun gabadha khindifa la yidhaahdo magaceedu haamatu haada alcaalami caalamkan madaxeeda ayada waa yacni sayidkeedii waa gabadhaasaa meesha madax ka ah uu leeyahay ayadaa madaxa weeyaan sidaasuu odhanaya hadda meeshaan baydkan laftiisa waa mashtuuru rajzi baa la yidhaahdaa rajz oo shadri ou galay weeyaan marka labada bayd yacni uma slamii bayd baa ku siman caalamina mid baa ku siman alcaalamina mid baa ku siman laba bayd waaye inuu isgarab dhigay ahayd maadaama uu mashduur yahay marka mashduuru rajzi weeyaan waxaa rajziga mashduurkiisii weeye marka hadda markaa fiiriso kan hore oo islami la yidhaahdo mu'asasa miyaa mise ma aha alif ta'siis ma galay islami ma aysan gelin alcaalamina alif ta'siisaa galay marka laba bayd oo sidaa isku khilaaftay weeyaan sidaas isku khilaafeen waaya kaasna waxaa la yidhaahdaa sinaadu ta'siisaa la yidhaahdaa kan saddexaad waxaa waaya sinaadu lishbaac isagu waxaa weeye sinaad ulishbaaca ikhtilaafu xarakati dakhiili dakhiilka xarafkii la dhihi jiray xarakadiisa oo iskhilaafto ayaa la yidhaahdaa oo maalan waxay isku khilaafaysaa kasre iyo damma ama maaragtay waxay isku khilaafaysaa maxaa la yidhaahdaa sidaasoo kale kasre iyo damma isku khilaafaysaa xarakatu dakhiil oo iskhilaafto weeyaan waaya ka qowlihii shaacirka hadalkiisii oo yidhi weeye wahum taraduu minha baliyan faasbaxat baliyun biwaadin mintihaamata haa'iru wahum manacuuha min qudaacata kulliha wa min mudara alxamraa'i cinda ataqaawuri hadalkaasuu yidhi marka xarafka dakhiilka la dhihi jiray waa naqaanaa soomaha kee aha bacd- wuxuu u dhexeeyaa ta'siiska iyo rawiga dhexdiisuu ku jiraa weya waayo marka wuxuu yidhi wahum nimankaas yacni waxay dhahaan hadalkan naabiqatu dubyaani baa iska lahaa oo ninka la yidhaahdo eh, nucmaan ibn alxarat nucmaan ibn alxaarit ninka la yidhaahdo ayuu qoomkiisa uga digoo yidhi hala dagaalamin marka inuu dagaalamo uu goostay markuu goostay nucmaan ibn xaaritna ayuu ninkan naabiqa dadkii u digay qoomkiibuu ku daray ciidan badanoo u diyaariyey waa iska dhiciyey nucmaan ibnuxaarit meeshaa lagaga adkaaday markaasuu hadalkii isaga ayuu hadalkan u jeedinaya wahum qoomkan oo adiga inaad ku duusho aada rabtid waxaa la yidhaha min bani cadra ayaa la yidhaahdaa qoomkaas oo bani cadra la yidhahdo inuu ku duulo buu rabay qoomkaas aad ku duushay daraduu way cayriyeen minhaa meeshaas beliyan bay ka cayriyeen waa ismu qabiilatin waa beliye beliya qabiil la yidhaahda ayay ka cayriyeen fa asbaxat waxay ahaatay beliyun marka meesha maaragtay qabiilka beli la yidhaahdo waxay noqotay biwaadin waadi mid ku sugan oo min tihaama ardi tihaama ka mid ah waadigaasoo haa'iru yani min tihaamata haa'iri dheh ay munkhafidin ee hooseeyo arda munkhafida waadi ku yaallo ayay maaragtay beliyun degtay wa hum ayagu manacuuhaa way reebeen min qudaacata qaba- qabiilada qudaaca la yidhaahda kullihaa dhammaanteed bay reebeen wa min mudar alxamraa'a nimanka mudar la yidhaahdana alxamraa'a yacni rabiica iyo mudar iyo- yacni saasoo kalea la kala yidhaahdaa marka alxamraa'i wuxuu leeyahay alxamraa'ida u jeedaa yacni markii dhaxalkii ay qiibsanayeen aabbahood baa mudar waxay qaadatay dahabkii marka sidaas sax mudar xamraa loogu baxshay leeyihin dahabka waa guduudan yahay marka saas u qaadatay markaasaa mudar xamraa loo baxshay wa min mudar alxamraa'i mudartii guduudnaydna iyadana waxay ka manciyeen dhammaanteed ayay manciyeen cinda taqaawuri weerarka agtiisa marka la la isweeraraya agtiisa ayay reebeenoo manciyeen weeyaan hadda xarafka dakhiilka waa haa'iri hamsada ku jirto iyo taqaawuri waawga ku jiro labada bayd waa kuwaas weeyaan xarafkaasi xarakadiisa ma iskhilaaftay mise isma khilaafin ta hore waa hoos dhiganto haa'iri waa tan dambana taqaawuri waawga waa kor- waa godan yahay weeyaan marka waxaa la yidhahdaa sinaadu lishbaac wa sinaadu lxadwi weli waxaad dhegeysanaysaa duruustii iyo muxaadaraadkii midka afraad sinaad alxadwi baa la yidhaahdaa isaguna waxaa weye wahuwa ikhtilaafu xarakati maa qabla rawiy rawiga xara- maaragtay xarafka ka horeeya xarakadiisa ikhtilaafkeeda iyo iskhilaaftaa la yidhaahdaa ah rawi maaha ridfi wey wahuwa ikhtilaafu xarakati maa qabla ridfi dheh ridfiga xarafka la yidhaahdo xarakadii xarafka ka horeeya ridfiga xarafkaas xarakadiisa iskhilaafkeeda iskhilaafto oo ay xarakadii isku khilaafto maaragtay kordhig iyo hoos dhig ay isku khilaafaan ayaa la yidhaahdaa weeyaan ka qowlihii shaacirka uu yidhi wey laqad aliju alkhibaa'a calaa jawaarin kaana cuyuunahunna cuyuunu ca- cuyuunu ciinin kaannii bayna khaafiyatay cuqaabin turiidu xamaamatan fii yowmi hayn hayni haynin buu yidhi laqad aliju waan galay inaan galaa xaqiiqo ah wey laqad aliju ama mid gelaya baan ahayo waan galaa wey inta badan waan galaa alkhibaa'a dheh khaymadihii iyo qol- qolalkii ay gabdhaha maqabiyada ah ay ku jireen ayaan galaa calaa jiwaarin gabdhaan ugu galaa buu leeyahay gabdhahaasoo kaanna cuyuunu cuyuunahunna indhahooda aad moodo cuyuunu ciinin yacni baqaratulwaxshiga baasha la yidhaahdo biciidka indhihiisoo kaleeta leh ayaad moodaa buu le indho waaweyn kaanii waaba anigoo markaan meeshii galay oon gabadhii arkay bayna khaafiyatay cuqaabin yacni cuqaabku waxaa loo jeedaa gorgorka u jeedaa gorgor labadiisii indhood oo maxaa la dhahaa godka ku jiray oo kaleeto anigoo maaragtay dhexdooda ah baabad moodaaba weliba gorgorkaasoo turiidu doonayso xamaamatan ugaarsanayso qoolley ugaarsanayso fii yowmi haynin maalin daruur ah maalin daruur ay jirto qoolley ugaarsanayso oo kaleeto indhaheeda oo kale inaan la jooga baad moodaa buu leeyahay maxal shaahidkeenna hadda waxaa weeye rawigu waa nuunka soo ma jeedi ridfiguna waa labada ya oo labadood khayni iyo cayni ku jirto xarafka ka horeeyo caynka iyo haynka ah xarakadiisa iskhilaafkeeda ayaa sinaadulxadwi la yidhaahdaa oo ciinin la hoos dhigo iyo khaynin haynka la kordhigo min kasri wa fatxina isku khilaafeen sinaadulxadwi baa marka la odhanaya weeyaan wa sinaadu tawjiihi kan shanaad ee ugu dambeeyo سناد التوجيه وهو سناد التوجيه اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد حركة الروي أهي روي حركة ذيسة أو وليبا ماركتي مقيد كأهي أن مطلق أهين وساكن وي اسخلاف كده اسخلاف تالي رهي يعني ما يعني روي حرف كالروي مقيد كحركة ذيسة مقيد كأهي أن حركة وذنين حرف ككهر ريو روي xarakadiisa iskhilaafkeeda ayaa sinaadu tawjiih la yidhaahdaa weeyaan ilaa rawigii waa waaba muqayadba isagu muxarak ma aha waa saakin wey kolka xarafka isaga ka horeeyo ayaa la yidhaahdaa xarakadiisu iskhilaafto sinaadu tawjiih marka abyaada uu isku keenkeenay waay waqaatimi alacmaaqi khaawi lmuqtaraq allafa shataa laysa biraaci alxamib shadaabatun canha shada arabci saxub buu yidhi yani saasuu odhanaya waqaatimi waqaatimi alacmaaqi warubba qaatimi alacmaaqi mid jihooyinkiisa ay madow yihiin badana yacni waddo oo waddada markii la maraayo ay mugdi yihiin wada boor badan yihiin badana qatamka asal ahaan boorka loo gubaarka loo jeeda kaasoo khaawi lmukhtaraq yacni maristiisa ay la maraa khaali ay tahay oo cidlo ah marka la marayo ikhtiraaq marka la samaynayo la goynayo la marayo ay tahay mid maran ay tahay oo cidlo ay tahay weeyaan badanaa buu leeyahay marka wuxuu ammaanayaa wuxuu ka hadlayaa maaragtay maaragtay dameer buu ka hadlayaa dameer farow buu ammaanayaa kaasoo allafa dameerkaas inta uu gooyey badanaa wey kaasoo allafa uruuriyey haddana shataa dameerihii kala tagtagsanaa isku keenay dameerihiibuu soo ururshiyoo isku keenay maaragtay dameerkaas laftiisa wixii oo dumarka ahaa maaragtay dameerihii oo dhadiga ahaa ayuu isku keenay laysa biraaci alxamiq maaragtay dameer farowgaas ama dameerkaas maaragtay uruuriyey dameerihii kala tagtagsanaa isku keenay ma aha nin raaci oo maaragtay qowsaar doqon ah ma ahan buu leeyahay waa mid wax garanayo weye markuu wax ilaalinayo weye weliba haddana shadaabatun ah mid goyn badan oo ka jarid badan canhaa xaniirtaas iyo dameerahaas shada rabci shiddada maaragtay goynteeda ama waxeedii dhibaya dhibkii ka goynin badan asaxuq as wuxuu yidhi assaxuq wey xada waa ya xada waa godanta waa la godaya aniga siinka inuu ii hoos dhiga waa sax waay sixuq baa la odhanaya sixuq ee xaada waa godan tahay ma hoos dhigna laysa biraaci wuxuu yidhi shadaabatun weeye canhaa ku goyn badan oo ka reebid badan shada rabci shiddada goynteeda mid aad uga jaro uga gooyo weeye shiddadii assixuq ee fogayd baciidada ahayd ee fogayd weeyaan maxal shaahidka marka waxaa waaye mukhtaraq hadda rawiga waa qaafka soo maaha waana muqayad waa xarafka marka ee rawiga ka horeeya waa ra'da waaye xarakadeedu waxa weeye waa fatxa mukhtaraq ra'da waa kor waa fatxisan tahay soo maha alxamiq qaafku waa reeban yahay waa muqayad waaye isagaa rawigiiya miimka ka horeeyana waa hoos dhigan yahay xamiq baa la odhanaya way iskhilaafta oo ujeeda assixuq yacni qaafka ayaa rawigii ah xarafka ka horeeya waa xa'da weeye waa godan yahay waa inaad godaa weeya marka marka saddexdiibuu isku khilaafay xarakatu maa qabla arawiyi waxay isku khilaaftay min fatxin wa kasrin wa dammin intaba waa isku khilaaftay weeyaan saddexdoodii waa isku khilaaftay weeyaan weliba waxaad dhageysanaysaan duruustii iyo muxadaraatkii halkaasna waxaa weeye sinaadu tawjiih oo ahaa yacni sinaadkii oo ugu dambeeyey oo musanifka noo soo sheegay sinaadkaas toddobadii qaafiyo toddobadii cuyuubulqaafiya ugu dambeeyey oo isagana shan u qaybsamay kii ugu dambeeyey weeyaan wahada aakhiru maa awradnaahu fii hada almu'allafi وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وهذا مدكني آخر ما شيكا قدا بيوي أوردناه عن سوء أرورنا يوم كاني في هذا المؤلف كتاب كان لألفي دحديسة عن كسو أرورني كي قدا بيي انتاس ويان وصلى الله على سيدنا محمد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الله نحريسته نبتقلي الله سي وعلى آله آلكيسي وصحبه وسلم الله بالبادية تسليما كثيرا بالبادو ونكسن إلهي بالبادية هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين